subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subaxnimo axada bisha agoosta ee sanadka labada kun iyo labaatanka waa sagaal waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com afrikada bari waxaad nagala socotaan magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda subaxnimona wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhismaha wejiga saddexaad ee dhammaystirka waddada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye wadada isku xirta xamar iyo afgooye oo dayactir lagu sameeyaa waxay keenaysaa in maalgashi xooggan lagu sameeyo beeraha afgooye wax soo saarkii beeruhuna ay sara u kacaan dadkiina ay maalgashi xooggan ku sameeyaan halkaasna ay shaqaabuur badan ka samayso marka meelaha la aaminsan yahay ee ugu badan ee shaqaabuurka laga samayn karo waxaa ka mid a beeraha beerihiina in la maalgashado waxa ay ku xiran tahay iyadiina in wadooyin loo helo isku xirta suuqii iyo beertii waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ganacsatada soomaalida magaalada melbourne ee dalka australia oo ganacsigooda uu saameeyey covid
waxaa kalooad ku maqli doontaan gabar soomaali maraykan ah oo noqotay macallinka sanadka ee gobolka minnesota qodobadaas iyo ciyaarihii ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna aroornimo markanna kusoo dhowaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed
dowladda dalka malawi ayaa ka yeeshay in la xirto marada wejiga wax qasab ah dadka marka ay bannaanka u soo baxayaan waa dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu xakameynayo xanuunka covid ka dalkaasi sharcigan ayaa ka dhaqan galay habeenimadii jimcihii dalkaasi waxaana ay sheegeen guddiga dowladda u xilsaartay ka hortegista xanuunkaasi in dadka aan u hoggaansamin inay amaradaasi qaataan ee qasab ku noqonayso inay bixiyaan ganaax lacageed oo dhan shan iyo toban dolar dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladda ay tahay in marka hore ay bixiso marada wejiga lagu xirto oo bilaash ah in wejiga la xirto waa uun qayb ka mid ah qidada ay malaawi kula dagaalamayso yareynta xanuunka covid -ka horey waxaa u jirtay tallaabooyin ay ka mid tahay inay joojisay booliiska taraafikada ee jidadka istaago ee dadka ka qaada dukumentiyada iyo kaararka aqoonsiga ee wadista baabuurta sidoo kaleeto waxaa jirta in la xiro goobaha ganacsiga iyo sidoo kaleeto isbitaalada oo la amray qaarkoodba in la xiro ciidamada ammaanka ee dalka lebnaan ayaa sunta dadka ka ilmaysiiso u adeegsaday inay ku kala eryaan kumanaan dad ah oo banaanbaxayaala oo isugu soo ururay bayruud kuwaasi oo ka dalbanaya mas-uuliyiinta dowladda inay awoodda iyo xilkaba ay ka degaan dalkaasi mashaqada banaanbaxan ayaa ka dambeysay kadib markii talaadadii horey uu qarax dhiig badan uu ku daatay uu ka qarxay caasimada wadankaasi lebnaan dadka banaanbaxaya ayaa waxa ay weerareen xarunta dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi hay-adda laanqeyrta casna waxay sheegtay in in ka badan tobannaan dad ah oo qaba dhaawacyo kala gedisan oo ah kuwii ugu banaanbaxayay dowladda inay xilka ka degto lasoo dhigay isbitaalaadka goobaha banaanbaxana qaarkood ay ku daaweeyeen jaamacadda carabta ayaa dhinaca kale sheegtay in laba iyo labaatanka wadan ay ku jira ururkaasi ay caawin doonaan lebnaan sidoo kale madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay inuu qayb ka noqon doono shirka maalinta axadda ka dhacaya baariis ee loogu yaboohayo dhaqaalaha wadanka lebnaan dowladda soomaaliya ayaa kaashanaysa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxayna dib u bilowday dhismaha wejiga saddexaad ee dhammaystirka wadada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye iyadoo ciidamo dheeraad ahna laga howlgeliyay sugidda ammaanka dhowr jeer oo hore kooxda al-shabaab ayaa weeraro dad badan ay ku dileen waxa ay ku qaadeen ka geysteen wadadaasi tan iyo intii ay ka bilowdeen dhismaha taasi oo sababtay in la joojiyo inkastoo dib loo bilaabay dhismaha wadadan haddana weli waxaa jira cabsida laga qabo suurtagalnimada in kooxdu ay weerar kale kusoo qaadi karto cabdulqaadir maxamed mursal ayaa warbixintan dhinacyada badan ah nooga diyaariyey wadadan oo xiriirisa magaalada muqdisho iyo gobolada koofureed ee soomaaliya islamarkaana ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ayaa la joojiyey dhismaheeda kadib weeraro isugu jira qaraxyo miinooyin dhulka lagu aasay iyo dilal qorshaysan oo kooxda al-shabaab ay ku dileen dad badan oo shacab ah oo ay ku jiraan injineero ajnabi ah iyo shaqaalihii ka shaqaynayay dhismaha wadadaasi waxaa hadda dib loo bilaabay wejiga u dambeeyey ee wadada laamiga lagu saarayo kaasoo ay fulinayso dowladda soomaaliya oo kaashanaysa maamulka koonfur galbeed iyadoo dhaqaalaha ku baxayana ay bixinayso dowladda qatar gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa idaacadda v o a u sheegay in dhismaha wadadan oo heerar kala duwan soo maray uu hadda si habsami leh u socdo kadib markii sida uu tilmaamay la adkeeyey ammaanka isagoo intaa ku daray in shacabka labada gobol ee banaadir iyo shabeellaha hoose ay faa'iido weyn ugu jirto sidaa la socoteed wadadaas dhismaheeda waxay soo martay marxalado kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ay soo martay sida qorshaha uu ahaa xilli horeba inay dhammaatay ahayd laakiin waxaa in badan waqti badan geliyey waaha nabaddiidka ah ee dalkan dhibaato xoog leh ku haya hadda waqtigan aan isla hadlayno ilaahay fadligiisa waxaa dib loo bilaabay dhismihii wadada wejigii ugu dambeeyey ayayna maraysaa oo laamigii ayaa lagu bilaabay isbuucan taasoo ay faa'iido weyn ugu jirto shacabka labada gobol gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose iyo sidaas lamid ah ganacsatada amnigiina waxweyn ka tari doonta haddii aan la idmo taasna waxay ku suurta gashay kadib markii dib loo fiiriyey sugitaanka amniga wadada iyo qaabkii mashruucan loo soo gebagabeyn lahaa taasoo ay iska kaashanayaan dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddana waxaa la xaqiijiyey amnigii taasaana suurtagelisay in wejiga saddexaad wadada la bilaabo oo si habsami lehn uu hadda u socdo ibraahim najax ayaa dhinaca kale sheegay in ammaanka injineerada iyo shaqaalaha ka howlgalaya dhismaha wadada ay sugayaan qaybaha kala duwan ee ciidanka iyo shacabka ku dhaqan deegaanka wadada laga dhisayo iyo in gaadiidkii isticmaali jiray wadadaasi ay ka joojiyeen tan iyo inta laga soo gabagabaynayo islamarkaana ay wadooyinku meel gaar ah ku amreen inay isticmaalaan ammaankooda waxaa sugaya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kuwa booliska iyo kuwa kale ee qaybahooda kala duwan oo ciidamadaba sidaase lamid ah ammaankooda waxaa qayb ka qaadanaya maamulada iyo shacabka deegaanadan ku nool maamulkoodii inta hadda dadaalka la wadana shacabka iyo gaadiidleyda iyo ganacsatadaba waxaa lagu wargeliyey oo laga codsaday wadooyin si kumeel gaara loo isticmaalaya inay sii isticmaalaan inkastoo dowladda soomaaliya ay sheegtay in ammaanka wadada la adkeeyey ayaa haddana weli waxaa jira walaac ay qabaan khubarada dhinaca ammaanka oo ku aadan suurtagalnimada in al-shabaab ay mar kale weerar ka geysan karaan tan iyo inta kooxdaasi ay ka agdhowdahay deegaanka ceelasha biyaha iyo agagaarka afgooye sida uu sheegayo cismaaciil daahir cusmaan oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda soomaaliya
wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye waxay dhismaheeda socotaa muddo hadda ku dhow sanad iyo bar dhowr jeer ayay istaagtay arrimo amni aawood marka mashaakil ugu weyn oo aan isleeyahay caqabad ayuu ku noqonayaa dhismahaas ama dhamaystirka wadadaas waxay tahay amni xumo ka jirta inta udhexaysa magaalada muqdisho iyo afgooye iyadoo aan kooxda al-shabaab laga sifayn lagana durjin agagaarka wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye waa adkaanaysaa in maaragtay wadadaas ay ahaato mid si nabad ah lagu dhiso haddii aysan sameynin qaraxyada lagu soo xiro gawaarida oo aysan waxyeeleynin dadka ajaaniibta ah ee dhisaa ee wadada shaqaalaha soomaalida oo dhan waxaan ka cabsi qabaa inay bilaabaan inay jidka miinooyin geliyaan marka cabsi badan oo dhinaca amniga ayaa jirta sida aan wada ognahayna waktiga xadarka ah la joogo maaragtay siinka dheer iyo ceelasha biyaha oo ay soomaali badan hadda aada u degan yihiin ilaa iyo afgooye cashuurta ay ka qaado dowladda mid lamid ay shabaab kale ka qaadaan ganacsiga ku hareereysan maaragtay wadada isku xirta afgooye iyo muqdisho marka arrimo badan oo amni ah oo khatar ah ayaa jira taasoo aan marka hore baryoritiga la siinin ama xoogga la saarin in laga sifeeyona waa adkaanaysaa in dhamaystirka wadadaas dhaqaalayahanada ayaa qaba in dhismaha wadada muqdisho iyo afgooye isku xirtaa ay qayb weyn ka qaadanayso horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo kobcinta waxsoo saarka beeraha ee dalka sida uu v o a u sheegay faysal maxamed xaashi oo shahadada masterka ku qaatay cilmiga dhaqaalaha wadada isku xirta xamar iyo afgooye oo dayactir lagu sameeyaa waxay keenaysaa in maalgashi xoogan lagu sameeyo beeraha afgooye wax soo saarkii beeruhuna ay sara u kacaan dadkiina ay maalgashi xoogan ku sameeyaan halkaasna ay shaqaabuur badan ka samayso marka meelaha la aaminsan yahay ee ugu badan ee shaqaabuurka laga samayn kara waxaa ka mid a beeraha bearihiina in la maalgashado waxaay ku xiran tahay iyadiina in wadooyin loo helo isku xirta suuqii iyo beertii iyaduna ay ka qayb qaadan karto horumarinta dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga marka aaday muhiim u tahay in dib u dhis lagu sameeyo wadadaasi isku xirta oo haddii aan ka fiirino dhanka shaqaabuurka keenayso oo dhankii beeraha ah inay yarayso transportation costiga qofka beerta kuleh afgooyey agagaarkeeda wax soo saarkiisa raba inuu xamar u suuq keeno sidoo kale baabuurta ka shaqaysa inay beeraha afgooye ka keenaan iyo wax soo saarka beeraha ay xamarka keenaan inay wakti kooban ay ku keeni karaan badeecadii iyo wax soo saarkii beeraha afgooye xamar si fudud ku keeni karaan waxaan ogsoonahay in afgooye ay tahay dhulbeereed ugu ballaaran ee dalka iyo xamarna ay tahay suuqa ugu weyn soomaaliya oo ku yaalo bulshada ugu badanna ay ku nooshahay marka in la kiciyo beerahaasi waxay u baahan tahay waxyaabaha ugu horeeya waxaa ka mid a waxaan ku sheegayna economic overhead ama kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinkii oo dayactir iyo dib u hagaajin lagu sameeyo qaybna ka qaadanayso inay ku dhiirigeliso maalgashadayaasha inay maalgashadaan beeraha ku yaalo aagaas si fududna ay kusoo gelin karaan xamar badeecadooda wadadan oo isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye oo burbursanayd tan iyo intii ay dhacday dowladii dhexe ee soomaaliya ee kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ayaa dhismaheeda uu wax badan kusoo kordhin doonaa isu socodka gaadiidka iyo dadka oo markii horeba dhibaato badan ku qabay burburka wadada iyo godadka ka samaysmay
warbixintii wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal uu noo diyaariyay ayay taasi ahayd markana magaalada minneabolis qorsho xasan oo ah gabar soomaaliyeed oo wax ka dhigta fasalka afraad ee dugsiga hoose ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ayaa noqotay macalinka sanadkan ee minnesota qorsho ayaa waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee hesho abaalmarintaasi oo soomaali maraykan ah waxaa qorsho xasan muddo sanada laga soo shaqeynaya abaalmarintan ayadii sidii loo kala reebi lahaa boqol iyo dhowr qof oo kaleeto qorsho waxay u warantay wariyaha v o e da maxamuud mascade dareenkayga wuxuu weli yahay farax iyo naxdin xoogaa waan ku yaranaxay inaan helay abaalmarinta laakiin waan ku farxay waayo waxay ila noqotay wax guul bay ila noqotay oo weyn oo aan isla wada qaadanayno bulshada soomaaliyeed
waa gartay marka waxaan la socdaa tartanku inuu muddo socday bal iga waran muddo intee la-eg bay kugu qaadatay inaad halkan aada joogto aada soo gaarto tartanku wuxuu socday hadda ilaa sanad bay u dhowdahay wuxuu bilaaday novemberkii laga soo tagay waqtigaas waa la inominate gareeyey macalin oo aan la shaqeeyo iyo iskoolkayga principalka baa waxay ii qoreen recommendation ay dhahayaan macalimadana waa macalin oo ilmaha soo saarta xilligaas ayuu bilaaday ilaa iyo hadda buu socday
waa gartay marka waxyaabaha ee kuu suurtageliyey ee aada macalimiintii faraha badnaa ee gobolka minnesota ee abaalmarintan ku tartamayay adiga lagugu xushay maxay ahayd
konton iyo lix macalimiin ayaa konton iyo lix kun macalimiin ayaa ka dhiga gobolka minnesota waa la iga soo saaray waayo ilmaha soomaaliyeed iyo ilmaha madooga ayaan xooga saaraa inaan soo saaro systemka oo waxbarashadana ilmahaas waxaa la dhahaa way liitaan laakiin systemka ayaa wuxuu ka dhigay inay systemka ayaa adkeeyey sida ilmahaas loo soo saaro itixaanka laga qaadayo iyo iyo macalimiinta cadaanka oo marmar aad iyo aad eed iyo iyo xumaan ilmaha soomaaliyeed iyo ilmaha madooga u haystaan ay ku dhex jiraan marka waxaan ani u arkay inaa la ii arkay maadaama aan soomaali ahay maraykanna aan ku dhashay oo kusoo koray inaan ilmihii rajo u noqday inaan usoo jeestay inaan maskaxdooda iyo iyo niyaddooda u dhiso waaya maraykan baad ku dhalatay sida aad sheegtay macalimadii sanadkaa lagu oqoonsaday maxay uga dhigan tahay baad isleedahay guusha aad gaartay ardayda soomaaliyeed macalimiinta iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota iyo guud ahaan wadanka maraykanka runtii waxay ila noqotay guul oo oo aan wada qaadanay soomaali ahaan waxaana ka fekerayaa hadda sidan glasskayga u dhiirigeliyo ilmaha aan soo saaro aan markasta ku dhaho wax allaala waxay rabaan inay noqon karaan haddana waxaa rabaa maadaama laiga soo saaray gobolka minnesooda inaan u wada sheego ardayda iyo iyo dhalinyarada inay wax allaala waxay qaban karaan gaari karaan guur kastaba inay gaari karaan oo anigana ay tusaale iga dhigtaan
tusaalaha kale oo dabcan in lagu faano ay tahay maraykankaad ku dhalatay haddana sidan wanaagsan baad af soomaaliga ugu hadlaysaa marka dadka halkan ku dhasha ama iyagoo yar yimaada ee doodoodu ay tahay af soomaali lama baran karo iyaga maxaad ku leedahay way baran karaan amba weliba ay ugu adag tahay laakiin dhaqankayga iyo iyo diinteeda waan jecelahay dhaqankaygana waan ku faanaa luuqadana waxa weeye haddaad xooga isa saartid oo aad mar kasta aad waqti haysid aad qof oo soomaali kaa badiya la sheekaysatid markasta practice bay kuu noqonaysaa marka ani waalidkan la sheekaystaa hooyadayba markan soo karayay waxay nagu dhihi jirtay guriga af soomaali bes baa lagu hadli karaa marka intaas baa wada keentay laakiin ani waxaan dhihi lahaa weliba dhalinyarada soomaalida ku faana luuqadiina ku faana dhaqankiina ogaada inaa markasta soomaali noqonaysiin ko maraykanna aad labaad ka dhigatiin
ugu dambaynta maxaa talaha u soo jeedinaysaa waalidiinta iyo caruurta iyo guud ahaanba dadka soomaalida gobolkan dhinaca waxbarashada markay timaado waxaan ku dhihi lahaa waalidka markasta ku xirnaada cunugiina waxbarashadooda la sheekaysa xidhiidhiya ilmahana iyo dhalinyarada waxaan ku dhihi lahaa xooga saara waxbarashada markasta waxaa ila qurxoon cunuga inuu iyo qof weynba inay wax akristaan inay maskaxdooda su-aalo ka buuxiyaan oo ay iska dhigaan inay markasta waxbarasho raadsanayaan waayo qofka hadduu isbush gareeyo oo ismoorbeed gareeyo oo isa soo saaro meel kastuu gaari karaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay qorshe xasan
taasi waxay ahayd qorshe xasan oo u waramaysay wariyaha v o e da maxamuud mascade kadib markii ay gobolkaasi ku heshay abaalmarin halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
soomaalida ku dhaqan magaalada melbourne ee dalka australia ayaa saameyn weyn uu ku yeeshay ganacsiyadooda bandowga iyo xayiraadda ay dowladda kusoo rogtay gobolka victoria qaarkood waxay ka mid noqdeen kuwa albaabada laysugu dhuftay halka kuwa la ogolaaday inay furnaadaan iyagana ay qabado kala kulmaan furnaanshaha goobahooda ganacsiga wariyaha v o eda ibraahim baafo oo booqday mid ka mid a garaashyada baabuurta lagu sameeyo oo ku yaala magaalada melbourne ayaa warbixintan nooga diyaariyey
waa garaash lagu sameeyo gawaarida soomaali leedahay waxaana uu ka mid yahay meheradaha aan dowladda xidhin iyagoo u arkay inay muhiim u yihiin bulshada cabdi cilmi oo loo garan og yahay cabdiyare waa milkiilaha garaashkan oteg smash repiris iyo awsom tax club waxaana aan weydiiyey sababta loogu daray iyaga ganacsiyada muhiimka ah anaga waxaanu muhiim ugu nahay silsilada waa la kala saaray waxaa loo kala saaray assenshal iyo non assenshal shaqo muhiima iyo shaqo aan muhiim ahayn ama shaqooyin guryaha lagu qaban karo shaqadaydu waxa weeye anagu waxaanu nahay car repairs iyo mechanical shaqadan qabanana waxa ugu badan waxa weye waxaan u shaqaynaa anagu uber iyo tagaasiley baan u shaqaynaa oo mechanical iyo body repair u samaynaa iyaguna waa kuwa shaqeeyo dee maaragtay ay muhiim u tahay waddanka in magaranaysa uu isu goosho oo ay ay dadka ay daabulaan oo gaarsiiyaan meelaha dadku ay doonayaan marka saasay anagu muhiim u tahay inaanu furaano dad meelaha dhibkaahoo furan baan ka midna waa maxay marka caqabada sida gaarka idinka oo kale idin haysta walaahi shaqadii baa kala dhantaalan shaqadii labaa loo qaybiyey shaqadii xafiiska oo meeshaan afar qof aan kaga shaqaynaynay gudahana ilaa shan qof ay ka shaqaynayeen qoladii gudaha ka shaqaynaysay oo baabuurta samaynaysay ama rinjinaysay ama makaanika samaynaysay iyaga waa la ogolyahay shaqadoodii laakiin waxaa la joojiyey dadka xafiisyada ka shaqaynaya marka shaqadii baa kala dhantaalan oo caqabada teleefonkii yaa ka jawaabayay yaa iimeiladii dirayay yaa koodadkii qorayay yaa magaranaysaa xiriirkii la samaynaya kumaniyaashii kale oo wax laga dalbayey marka waa kala dhantaalan tahay oo taasaa dhib noo keentay shaqaalihii guryahooday joogaan iyagoo lacagtooda qaadanaya saad la socotana wadankan dowladdu waxay tiri shaqaada lama cayrin karo shaqaalu waa inay joogaan haddaysan shaqaynayn haddayba shaqaynayn muddo cayiman ilaa intaa laga gaarayo ama shaqeeya ama shaqayn mushaarkaaga waa qaadanaysaa haddaad marka horeba shaqaynaysa dadka meheradan macaamiisha la ahaa ayaan weydiiyey inay weli sidooda u yimaadaan iyo in kale ha waa yaraadeen sababtoo aad la socotaayo ibraahimow kilomitiraad baa la cabiray waxaa leeyahy ilaa inkastoo tagaa siday aysan xadad lahayn haddana qofkii joojinta ay boolisku joojinayaan ay weydiinayaan magaranaysaa caddayn iyo magaciisa wax ku qoran adresskiisa dhibay keentay dadku waxay door bideen inay iska nastaanba intii ay la kulmi lahaayeen yacni caqabadahaas aysan socodkooda uu hadba meel lagu joojinayo muddadii uu ganacsigan uu furnaa ayaan weydiiyey iyo weliba sidan oo kale horay inay ugu dhacday inuu xiro coronavirus hortii
waxaanu furnay muddo hadda laga joogo lix iyo toban sano baa dhammaatay sanadka todobiyo tobanaad baan ku jirnaa dadka ka shaqeeya oo laga yaaba inay kala diimo kala gedisan leeyihiin waqtiyada muslimiinta inta iyada muslimka unbaa maqan inta kalena waa shaqeeyaan marka saas waqti kooban kooban ayaa ayaa la xiri jiray tani waxay keenaysaa waxay ka tegaysaa raad runtii iyo taariikh haddaynu ka baxnaba ibraahim oo ilaahay naga badbaadiyo keentay in hadda xafiisku xiran yahay garaashkii isaga laftiisii shaqadii ay kala dhantaalan tahay marka waxaan is leeyahay wax waxau ka tegi doonaa coronavirus oo adduunka ama shaqaadooyinkan kaga tegi doonaa wax yacni isbedela oo lagu xasuusan doono ayaan isleeyahay sidee ku saamaysa dhaqaalahaan annaga saamaynta nugu yeelatay sida gaarka waxa weeye annaga hadda meeshaan kiradii waxa weeye waa socotaa korontadii waa socotaa biyihii waa socdaan wixii lama joojinin oo sidii bay u socdaan marka wixii soo gelaya meeshiina waa yaraatay inkasta oo dowladdu ay naga bixiso kabto shaqaalaha shaqaalaha maalan waad ogtahay lacagta shaqaalaha la siiya ninku hadduu lacag badan qaadanayay iyo hadduu mid yar qaadanayo isku mid baa laga dhigay taasaa marka waxay keenaysaa in shaqadii ninkii qofkii loo baahna lacagta ka badan intaa qaadanayana inaad kabto wixii kale oo yacni magaranaysa qarashaadna sidooda ay u socoto marka dhib weyna ayay runtii nagu tahay laakiin waaba ka fikeraynaa sidii hadda aan usii wadi lahayn marka qorshaha ma inuu kuusii furnaadaa mise wax kalaad qorshaynaysaa walahi ibraahimo waxaa la yidhi rajadu waa miskiinka furihiisa annagu mar walba waxaan rajaynaynaa in ay wax kani dhammaadaan sida dadka oo dhani ay u rajaynayaan laakiin hadda intee muddo intee la eg baanu sii wadi karaynaa ma garanayna hadduu lixdan wiig ay dhaafto oo hadda stage five baa la saadaalinayaa ay dhacdo den waa xirmayaa businessku yes maalintii khamiistii lasoo dhaafay ay ahayd markii dowladda victoria ay amar ku bixisay in ganacsiyada aan muhiimka ahayn albaabada laysugu dhufto ilaa iyo muddo ku siman lix toddobaad ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia haatanna kusoo dhowaada dhegaystayaal xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaabay ee horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga iyo habeenkii xalay ahaa wareegiisa lix iyo tobanka lasoo gabagabeeyey kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa garoonka camnu stadium ee magaalada barcelona waxa ay fooda isku dareen kooxda kubadda cagta ee naaboli oo lugtii hore ay barcelona guriga naaboli hal iyo hal bareejo ah kusoo wadagaleen laakiinse xalayto markii laysugu yimid camnu kooxda kubadda cagta ee barcelona waxa ay ku badisay saddex gool iyo hal ciyaaryahan leonel messi ayaa goolashaasi mid ka mida dhaliyey walow gool qurux badan uu ciyaaryahan ku dhaliyey loo diiday haddana ciyaaryahanada suwarez iyo clemen laglen ayaa goolasha u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee barcelona sidaasi waxay barcelona ugu soo gudubtay wareegga sideedda oo wadanka bortuqiiska lagu qabanayo iyadoo markaasi cudurka coronavirus dartiis aan kulankaasi laba lugood la ciyaari doonin kooxda kubadda cagta ee bayer munikh oo iyaduna gurigeeda kula ciyaaraysay chelsea oo ay lugtii hore saddex gool iyo waxba kaga soo badisay ayaa ku durdurisay chelseo waxa ay ku qabatay afar gool iyo hal ciyaaryahan lubandowski wiilka reer boland ayaa goolashaasi laba ka mid a u saxiixay halka goolasha kalena ay u kala dhaliyeen ivan berasij oo u dhashay wadanka croatia iyo caratin tolizo oo isna faransiis kooxda kubadda cagta ee bayer munikh isugeyn waxa ay ku soo baxday toddoba gool iyo hal oo ay chelsea kaga rifatay barcelona iyo bayer munikh ayaa wareega sideedda wadanka bortuqiiska ku kulmi doona iyadoo habeen horena kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo leon ay usoo gudbeen iyaguna wareega sideedda dhinacayo wadanka talyaanigana haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa waxa ay shaqada ka erisay macalinkoodii sari kadib markii kooxda leon ay ka reebtay horyaalka qaaradda yurub ee champions league laakiin kooxda kubadda cagta ee yuventus waqti kagama aanu lumin bedelitaanka macalinkaasi si lama filaana waxay u magacaawday xidigii hore ee kooxda kubadda cagta yuventus antonio birlo andrea birlo aan idhaahde birlo waxa uu ka mid ahaa xidigihii wadanka talyaaniga ugu guulaystay koobka kubadda cagta ee adduunka sanadkii labada kun iyo lixdii waqtigaasi oo lagu qabtay wadanka jarmalka islamarkaana ay ka guulaysteen xulka qaranka ee faransiiska birlo waxa uu ka mid yahay xidigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara wadanka talyaaniga waa haatan waxaa la tilmaamaa in uu ka mid ahaa xidigihii dhowaantan ciyaaraha kubadda cagta ka fadhiistay markii uu isaga tagay yuventus waxa uu ku biiray koox ka dhisan wadanka maraykanka oo la yidhaahdo new york muddo kooban ayuuna la joogay sanadkii labada kun toddobiyo tobankii ayuuna gebi ahaanba xidiguu ciyaaraha ka fadhiistay goordhoweyd ayaa loo magacaabay inuu ka mid noqdo macalimiinta kooxaha heerka labaad ama heerka hoose ee kooxda yuventus laakiinse markii saari shaqada laga eriyey ayaa birlo waxa uu noqday macalinka kooxda kubadda cagta yuventus yuventus waxay ka mid tahay kooxaha ugu tunka weyn qaaradda yurub waxaana xusid mudan in koobka horyaalka ee dalkaasi ay sagaal sano oo xiriira haatan ku guulaysatay waxaa la isweydiinayaa garbihii uu kooxdan ku qaadi lahaa islamarkaana uu guulo ku gaarsiin lahaa antonia birlo maleya birlo waxa ay muddo fog isula soo ciyaareen xulka qaranka ee wadanka talyaaniga iyo kooxda yuventusba ciyaaryahan jonyeluka bafon oo isagu weli kooxda yuventus la jooga waxa uuna bartiisa twitter-ka bafon soo dhigay oraha uu ku leeyahay oo hadda anigu ma waxaan kugu yeerayaa mudane nasiib wanaagsan ayaan kuu rajaynayaa macalin birlo sidaasi ayuu soo qoray bafon oo taasi macnaheedu tahay in uu soo dhoweynayo birlo in uu macalin u noqdo kooxda kubadda cagta ee yuventus dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nageynta tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da maxamuud mascade ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay markanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan ee dhegihiinna ku soo dhacaysa
intaasina waxaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo barnaamij soo saare uu ka ahaa bashiir abiikar cabdulaahi anigoo sahre cabdi axmed iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed mursal samakaabna ayaan idinla wada socodsiinaynay intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
Shut up.